ana la yidhaahaayo de uu mashhuur ku yahay muqsam mawla bni cabaasin taas buu mashhuur ku yahay waxaanay culimmadu yidhaahaan dee ibnu cabaas ma xorayn oo mawlihiisa ma ahayne nin kaloo ilmadeer ahaayeenoo cabdullahi ibn alxaaris ibni nawfal la yidhaaho ayuu mawlihiisa ahaa ee waxa mawla bni cabaas loo yidhi dee majliskii cilmigiisuu joogi jiray oo uu laazimi jiray oo lusuumkaa uu majliskiisii had iyo goor laazimay ayaa mawla bni cabaasna u yidhaaheen mahayn isaga welihiisii lahaa oo isaga welihiisa ma lahayn cabdullahi ibn alxaaris ibni nawfal baalaas ee bukhaariya yidhaaheen bal markaa xaggay uga timi haddaba mawla bni cabaasin walahan dee imaka wala cidqi maaha waa walahan dee xataa wala xilfina maaha wala islaamnimo maaha ee walahan imaka la sheegay waa xaggii lusuumkii majliskiisa uu laasimay oo wuxuuhi wamaqsamu miqsam lama lazima markuu laazimay majlisa cabdillaahi cabdillaahi ibnu cabaas majliskiisii markuu laasimay ayaa wasima lagu sifeeyey mawlaahu bimawlaahu mawla bni cabaasin baa lagu sifeeye welihiisa cid kale ale bala waa umuura iska yar daahira taas kolley maantana lana yar qabqabanayo dee idinkaan wakti idin siinaha waxyaalaha xag oo soo ku aragsan almubhabaatu waxyaalihii de adigu la ibhaamiyey ama asaaniid ha dhaceen ama mutuun ee asmaa iyo waxyaala ahaa aan la sheegin markaa aan la sheegin dikrigoodii ama tasmiyadoodii iyo tacyiimkoodii la ibhaamiyey taas buu mabxaskiisii yahay oo ama markaa matniga xadiiska ha noqdeen ama isnaadka kolley fawaa'idiisana waxaa kamida noocan macrifadiisa iyo tatabuciisiyo in la ogaado jahaaladii oo ka suusha dee ciddan aan la ibhaamin baa ku sugan weliba jahaaladuna hadday isnaadka dhexdiisa dhacdo siaan hore usoo maray waxay keenaysaa xadiiska inaan la aqbalin oo markaasi aada loogu sii baahanayaa ine matniga kolley waa la iska aqbali laha hadday matniga dhexdiisa tahay daba jahaalada khaasatan keenaysaba xadiidkii in la celiyoon la aqbalin ayaa meeshan dee waxa weeyaan mubhamkan in la ogaado bal ciddii la ibhaamiyey iyo tacyiinkooda la doondoono jahaaladaas baa meesha kaga baxaysa jahaaladaasna hadday sii baaqi ahaato ay sanad xadiidna tahay dee waxay keeni lahayd xadiidkiiba inaan la aqbalin bal markaa mubhamaadkii ayuu waxa weeyaan mabxaskiisii ama halkan yahay sharaxana wuxuu inoogu sheegayaa sheekhu kutub kala duwan in la alifay oo umuurahan magacyadoodina barhkoodu waa inoo tiriya si cabdilqani ibnu saciid iyo khabiib iyo abulqasim ibnu bashkuwaal oo yihi waa kitaabka ugu weyn oo isagu markaas kolley isagu imankiisa waa ciraaqi naadimkan imankiisa wariyudiin la yidhaahna kitaab isna madbuucuu leeyahay oo dee laakaa bihi dabadiinu alifay almustafaad la yidhaah isaguna kutubta muhimka ah marka la eego baabkan kaba mida imaam nawina kitaab buu leeyahay madbuuca oo kitaabka khadiib uu kasoo ikhtisaariyey qolooyin kalena waa leeyihin marka wuxu uhi wamubham ruwaati ruwaada kuwoodii koodii la ibhaamiyey ma huwa isagu maa si weeye lam yusma aan la magacaabin kolle aliftu waa lilidlaaq waana dee ficilkii samaa samaahu iyo asmaahu labadaba oo iyadoo labadiiba waa majid rubaa hulaasi un asma iyo sama midna tabciifku ziyaado ku yahay midna aliftiiba ayuu maziid kuba noqonaya sababa marka asma aan idhaahno ayuu ficilkiisii oo dee mas-uul loo bineeyo yahay aliftuna lilidlaaq bay noqon mubham ruwaati ruwaada keodii la ibhaamiyey ama huwa isagu maakii weeye lam yusma aan la magacaabin oo ama imra'a lagu gaabsaday ama rajul ama ibnu fulaan wadalika kamra'atin haweeneyba weeye filxaydi xaydka figiisa ku sugnayd oo xadiiskii xaydka ama sida xaydka looga maydha xadiiskeedi waa xadiiskii caysha ay warinaysay tiri rasuulki ilaahay bay haweeney weydiisay say xaydka uga maydhanayso rasuulkuna uu waxyaalihii uu sheegayay ay kaa mid ahayd inuu yihi khudii firsatan min miskin fatadaharii biha ay fahmi weyday ilaa markii dambe caysha ay fahamsiisay taas ay fahmi weyda baa intaa wixii loogaba jeeday bal haweeneygaas oo kale marka xadiis bay ku sugantay horta sanadkii kuma sugnaa xadiiskiisina galasho la-aanteedani waxba ma yeeleyso laakiin dee macrifadu kolley iyo jahli iskuba mid ma aha imra-adaas alxayd oo kale dee waa lafti mubham ah xadiiskiina waa ku sugan yahay haddaba yay tahay wahiyo haweeneydaasi asmaa asmaa-un weye wa asmaa oo hamsadan dambe waxaa loo gooyey ismigii maqsuur looga dhigay isaga waa wasan daraaddeed alifta hore ta hore waxaan leenahay sadriga hore lilaaq bay ahayd maadee saxiixa muslim baa waxaa kuba sugan ama dhacday inay asma ay tahay hadaba asmaadaas baa iyada barkoodna waxay idhaaheen waa asma binti yaziid ibni sakan oo khadiibat lansaar khadiibat nisaana la odhan jirayba kuwana waxay idhahdeen asmaa binta sakal weeye waxaanay raajix yeelan sida halkan sharaxa inooguga sugan asmaa binta sakal inay tahay sababtoo xadiidka duruqdiisa barhkood ayay kuba sugan tahay asmaa binta sakal inay ahayd baltaasi haddaba wahay haweeney laasi asmaa wey wamarraqa kamra'atin wa kamanba weeye waayo aan tiradii mudhabku inoo tirinayo ayaa raqaa ku tufay oo sayida daatalxayi reerkaa sayidkoodii macnaa la qaniinay ninkii odaygoodiiyo duqooda ahaa la qaniinay ninkii isagu intuu ku aqriyay qur'aan ilaahay ku caafiyey ee uu kuwa bogsadayba weeye oo dee xadiidkaasna waxaa kuba yimi saxiixayn kuba sugan ruuxii in dee mid iyaha kamid ah dadkii saxaabadii reerkaa usoo hoyde reerkuna ay ka seexdeen ee markaa odaygoodii la qaniinay ay u yimaadeen ay yidhaaheen wax ruqyo yaqaana maydinku jiraan in mid iyaha kamid ah ayidhi aniga dee ruqyada aqaani laakiin uu kula shuruursamay inay isku hadday ka seexdeen iyaguba abaa layskuma lehe ee ay jucli siiyaan oo waa kuwii wax siiyey isaguna ruuxii markiiba waa bogsaday haddaba taas oo kale xadiidka dee isagoo mubhama ayuu yimi marka wuxu uhi waman raqaa ay wakaman raqaaba weeye kamra'atin fi lxayd wakaman raqaa sayida daakalxayi haddaba raaqin halkan ismiga nakirada bal macarfan kaga bedelanaynaa mubtadihiina waan kaba dhiganaynaayo ruuxii dee imka wahya asmaa buu taa hore ilo waa inoo bayaamiye intana wuxuu uga jeedaa inuu inoo caddeeyo waraaqigaasi ku ahaa sa dee duruqda kale laga faa'iidaysanayo raaqin waraaqi markaa dee wasanka markaa kuka xambaaray umuurahani waraaqi kii isagu ku tufay ee raaqiga ahaa waraaqi halkan nuskooyinka muslima barhkood abii saciidin baa dhacay waana sia inoo taala balna abuu saciidin baa dhacay bal haddaan abuu saciidinta ku horreysiyo inooga ool maxaan odhanayaa waraaqi kii haddaba raaqiga ahaa abuu saciidin waa mubtadiya khabarkii abuu saciidin waa abuu saciid alkhudriyi ee dee jilibkaa khudro laydhaah loo nisbeeyey waa arrin daahir oo cad markaa taasi hadday dee ay tan nuskooyinka maqinka barhkood dhacday maxay raaqin ay war raaqi iyada mid kasta saas baan ku laqbaysanaynahay tan raaqiga ahaa ee isaga ku tufay abii saciidin waa musaman biabi saciidin wuxuu yahay mid wa waxaa lagu magacaabaa magaciisu yahay biabi saciidin abi saciid waa nafta uu dee fatxulbaaqi saaxiibkii halkan uu ku xaliyey cibaarada waraaqi raaqigan abi saciidin musaman biabi saciidin waxa isaga dee riwaayo kuga yimi oo lagu magacaabaa abi saciid alkhudriyi halkan laba laamood baa seekin xidhani aliftii iyo laamtii baa isku darsantee waa abi saciidin ilkhudriyi lilkhudriyi maaha marka waraaqi abi saciidin musaman biabi saciidin alkhudriyi oo raaqigu bal waa abu saciid alkhudri kolleyna insharaxuu bal dee waxaa laga yaabaa inuu dhammaantood suraaxdiisa kale oo dhan ba abyaada la xalinayo uu mooyaane inta kale aad buu u sareeyaay u heer sarreeyaay walaastoo kolley masaladana xaggan sharaxana in isagoo le in abi saciid kolle sheekhu iskaal muujinaya oo riwaayo muslim si wuxuu abi saciidba la hadlayuu leeyahay warseed yaa ku baray oo ruqyadaa xaggeed ka kentiyey maxaa ku ogeysay waxyaalo saasa uu ku leeyahay ayaaba jirtay bal hadalla saasa wada eegta kolley de waxaana in waxyaala aan dhaafdhaafayaana jirta waayo casarkiina waan inaan yar wadaan doonaya kolley toddobaadkana waa dhowdhowyo waqti aan salaa kitaabka ha dhamaada socday in alfaadoo kolley u yar wada baahan eegid iyo ama sixid caadiya iyo umuurana ay iska sahlantoo dee kolley markaa cibaarada aragtaan aad dareemi kartaan laakiin insha allahu tacala waqti baan ka wada dhigan doonaaye laakiin hagaag usoo wada aqriyo dee min kelima kelimo usoo aqriya si abla waxyaalahaas u ogaataan xataa waxyaalaha ku jira dawaabid horeynu soo maray markaan eegniyo qaacido horeynu soo maray oon inagaba dheereen aan eegno aan halkan khilaafsan oo dee qaacidadii marka tadbiiqisa garanaysa qaladkii iyo waxa sawaabku yahay laakiin taasi waxay ka imanaysaa in aada ugu feersataan oo aqridaan insha allah macaa dee waxa weeyaan shalaytana kallay qaybas axmer iyo waa kii aan sheegay axmed wax saas oo kale oo meelo siaas oo kalena may jirin de hadday wax idin muuqdaan dhib mala waayo xabse iyo axmed oo meel axmer asalkiisu ah iyaba horaanu sheegay allahuma si adugu bal marka wax siaasa ma sii jirin shalay baan filayaan haddaba wa minhu waxaa kamid ah in noocan mubhamka ah waxaa kaba mid ah waa amsiladiisii isaguna ama dee qaybaha uu kuba yimaado naxwu bni fulanin ibnu fulan oo kale de ibnu fulan haddii la yidhaha dee waa ibni fulan waa oon ruuxii la magacaabin waa mubhamkii bay kaba mid tahay see xadiis markaa bacda asxaabi sunani wariyaheenoo carafa yoomkeedana ahaa oo ha ataana ibnu mirbacin ilansaariyu ina marbaci ansaariga xadiisna iyo fariin rasuulka ilaahina waa u siday ibnina waa kan soo aroortay ibnina halkii kuma magacowna bal taas oo kale wa minhu naxwu bni fulanin canhi wa canhi xadiskii iska qadaro oo la yidhaha canhu fulan oo tanna waa misaal kale ama nooc kale camatihi wa camatihi wa naxwu camatihi oo la yidhaha camatu fulan taas oo kale zawjatii wa naxwu zawjatihi dheh ayaa isaguna kamida mubhamkii oo la yidhaha zawjatu fulan oo kale ama zawju fulan oo kale taas ibnu ummihi ama dee zawju fulan a laba ilaaba se zawju sabicata alaslamiya oo kale inay dee ninkeedii dabadeed ay dhashay un ayaama dabadeed oo kale xadiiskeedii ee saxiixay ibni ummihi ay wa naxnu ibni ummihi iyadoo la yidhaaba dee waxa weeyaan sida ibni ummi maktuum oo kale magaciisii waxa weeyaan waaba loo baahanaya muxuu yahay oo barhkood camri yidhaaheen barhkood cabdullaahi ay yidhaaheenba waxaa lamid ah xadiidkii umuhani ay lahayd rasuulka ku tidhi zacama bnu ummi anahu qaatilun rajulan ajartu hooyaday kii ay dhashay wuxuu sheegtay in aniguba amagan geriyoon ammaan siiyey inuu dilayo ayuu sheegtay zacama bnu ummi bal umuurahaas oo dhami mubhabaadka wey waxaan oo dhanna waa amsilo amsiladiina midnama dhaafiyo sheekhu raximah llahu tacaala dhammaan waa idin dhigan axaadiistii kuba soo aroortay isagoo bal masaajirkii halkay kuba sugnayd sheegaya wixii de hadal ay u baahnayd iyo dee tasmiyadoodiiyo wixiina sheegaya waxama dhaafin marka waxa aanu usii baahanahayn waa inaad de aad hagaag u aqridaan maha cilmarineeda si fiican a ugu fiirsataan waayo waxba kama maqnaan wa min hadda waxaa kamida mubhamkii naxwu bni fulanin baa kamida camhi wa naxwu camihi baa kamida camatihi wa camatihi ayaaba kaba mid ah zawjatihi wa naxwu zawjatihi zawjatu fulan ama zawju fulanaba dheh labadaba ibna ummihi wa naxwu ibni ummihi ayaa isna kaba midoo ama ibna ummi maktuum oo kale ama sidaa umuhani ay tidhi zacama ibna ummi magaciisana may sheegin bal markaa umuuraha sharaxnooda eegta tawaariikh ruwaati walfayaat ruwaadda iyo bal markaa tawaariikhdoodii iyo dhimatooyinkii waktiyadii dee khaasatan in laynooga soo doortay taariikhda oo cuyuunteedii uguba mudnayd ah ayaan arki doonaa oo markaa taariikhna dee waa waktigan wax lagu dabdinayo ama dee axdaafta dhacday ruux dhimashadii iyo dhalashadii iyo markaynu eegno ruwaadda xadiidkana waktigii de ay dhasheen iyo wakti ay dhinteen iyo waktigii ay samaacoodu bilaabeen iyo beledadii kala dunaydu waktiyaday galeen iyo umuuraha waxyaalahaas oo dhan ba way dabdiyaan si xadiidkii loo ilaaliyo khaasatan ruuxii dee bal samaac dee laga shakiye oo kale ee samaac sheegan iyo cid oo kale sidii runtiisa iyo beentiisina looba kala garto dee bal markaa kii isagu muqadaca iyo kii mutasilka iyo wixii loo kala ogaado kii tadliiska mudliska ama tadliiskale ama mudliska xaalkiisa iyadna la ogaado umuurahaasay u dabdiyeeno aad iyo aad bay muhim u tahay haddaba bal ruwaadda tawaariikhdoodii iyo wafayaadkii waa dhimashooyinkii oo dee kutub gaara ay ku khaas yeeleen oo kutubul wafayaadka ay yidhaaheen oo bal markaasi cusub kala duwanna ay taadifayeen bal kutubta taariikhta ee caamka oo iyadna wafayaadka kulansato marka lasooba dhaafo bal haddaba taas buu mabxaskeedii yahay waana dee kallay inoo yar dheeraan doonaane laakiin waa umuuro aada u sahlan wawadacuu way dejiyeen culimadu ataariikha taariikhdii bay dejiyeen lamaa markii kadaba uu been sheegay dawuuhu kadibkan kadaba ficilkan masterkan kaba fahmaynaan damiirahaan ugu celinaynaayo dawuhu dawuul kadigo waa kuwi beenaalayaashaa wey ee beenta u saaxiibkaa markay been sheegeen ee ruuxu cid aanu soo gaadhin ba yidhi waxbaan soo gaadhoon kaba maqlay markaa axaadiista saa daraaddeed aan asal lahaynay saa ku wariyeen iyagoo samac sheegan iyo aan jirin markaasaa taariikhdii la dejiyey xataa baana ilaa u caddaadayba maxaa caddaanaya waa kadiibhum beentoodii ay caddaatay lama xusiba markii la xisaabiyey waktigay dhasheen iyo waktigii sheekhay ka umaga iyo markaa sheekan ay sheeganayeen inay ka maqleen uu dhintay iyo markii waxyaalaha la xisaabiyey ay fashidmeen ay ama fadeexoodeen oo beentoodii ay caddaatayba wey bal markaan kolley sheekhu xagga sharaxa ayuu yihi xikmada kuga sugan fii wadci ahli xadiidi taariikha liwafaati ruwaati wa mawaalidin wa tawaariikh sama wa taariikh quduumi fulaan waa si ay u ogaadaan buu leeyahay oo loo imtixaano si aanay garanayn markaa inuu waxan uu sheeganaya run yahay loo imtixaano oo sufyaanu sawri buu ka soo noqonaya halkan markay ruwaadda been isticmaaleen ayaanu inaguna taariikh isticmaalnay taariikhda baqdaadna wuxuu kala soo noqonayaa nin kaleo xasan ibnu yaziid laidhaha qowlkii oo dadka beenaalayaasha ah waxa dee markaa beentooda in la camuujiyo oo la markaa la ogaado loo kaalmaysto wax kula mide taariikh ma jirta buuli sheekhi baad odhanaysaa goormaad dhalashay hadduu markaa dartaba waktigii uu dhashay beentiisiiyo runtiisaa kala caddaa nin buu sheeganaya inuu ka maqlo ninkiina waa la garanaya wakti uu dhintaa la garanayaaba bal amsilo saasa ayuu wado si haddii aad sheekhii tuhumtaan oo kale xabso qaadigii ahaa kasoo noqonayo magaciisana in yaroo taxriif baa ku yarsadanaya dhinkaas soo heli waayo waan soo aragnay marar badan ida tahamtumu sheekha faxaasibuhu bisinayn sheekha haddii aad tuhumtaan labada da-ood eeda waa da-diisii iyo cidana wax ka warinaya da-diisio dee ha kaloo saa ku fadeexoobayna xagga hoosuu kusii wadaaya dhinkaa wada eegan oo yar dheertay hadal ku dheeriya bal markaa taasubedka wasiga oo wadacu way dejiyeen ataariikha taariikhday dejiyeen lama kadaba markuu been sheegay dawuuhu alifta waa lidlaa qorka kadaba dawuuhu ay dawi kadibi kuwii beenta u saaxiibkahay dee laba yimaadeen xataa baana ilaa uu muuqday kadibkoodii lama kasiya markii biyihii la xisaabiyey da-dood iyo daadiidi ama waktiga dhashan iyo ninkii wax ka warinayaan waktigu dhintayo bal markaa xoogaa cuyuunoo mudan aada u qiimo badan buu inoo soo noqonayaa xaggii marka la eego bal markaa wafayaadkii marka wuxuu ihi fastakmala wuu dhamaystay annabiyu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo wasidiiqu abubakrin asidiiq kada saasoo kale caliyun cali bnu abi aalib wakada faaruqu saasoo kale abubakme cumar bn alkhadaab maxay dhamaysteen halaatat alacwaami saddex sanadood iyo wa sitiina lixdan oo saddex iyo lixdan bay dhammaan dhamaysteenoo waa rasuulki ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo abubakrin iyo cumar iyo cali afartoodaasiba waxay ku dhinteen iyagoo saddex iyo lixdan gaadhay bay dhinteen saddex iyo lixdanoo da-daasay kuba dhinteen waaye fastakmala wuxuu dhamaystay annabiyu nebigu iyo wasidiiqu abubakrin iyo kada saasoo kale caliyo wakada alfaaruq iyo faaruqba halaatat alacwaami saddex sanood iyo wasitiina lixdan bal markaas saddex iyo lixdan tirlay ahaayeen waktiyadii adhintay buu markaas dabdi dee taasi waa da-dii intay gaadhsiisay mablaqa sini weeye laakiin waktigii ay dhinteen oo sanadii ay dhinteen ayuu markaa inoo sheegaya intoodiiba oo wuxuu yihi iyo bishiiba adigu barhkood wafii rabiicin bisha rabiicu lwal fii shahri rabiicin alawal weye ayuu qad qadaa dhintay rasuulka ilaahay yaqiinan hubaal ahaan qadaa macna maata weye qad qadaa uu dhintay rasuulka ilaahi yaqiinan waa shakini iyo yaqiin ahaanba weye sanata ixdaa casharata kallay wasanka markaan aqriyayno markii dhaweyda aqriyey sanata ixdaa casharatin baan lahaa asalku dee dee naxo ku garanayno waa mabni maanta oo ixdaa casharata weeye laakiin waxaa loo icraabay oo loo tanweyniyey weliba daruuradan wasanka daraaddeed oo sanata ixdaa casharata waa sanadii koob iyo tobnaad oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh koob iyo tobankii hijrada bishii rabiicu lawal ayuu dhintay intaasna wax khilaafa oo ka taagani ma jiro ama yoomsuna maalin isneed buu ahaa iyadana shaki kuma jiro waana yaqiintaasi khilaafna ma jiro oo rasuulka ilaahi maalin isneed buu dhintay ama xagga bisu waktigay gaadhsiisnayd se aada u mashhuurtay imaka waa caalamlislaami iyadaan qaano waa labiyo tobanka rabiiculawal kallay kitaabkeena waxay qano aan ku soo maray iskaal yar jira dee raggidii bisha madaxeedii ama maalintii labaad buu dhintay iyo tobankeedii aqwaashaasan way jiraan ee waa qowlka mashhuurka ah labiyo tobanku labiyo tobankana bal waxa ku sugan iyo iftaal jiroynu horena habeenkii raxiiqaan ka soo yar hadlay ayaa halkan uu sida ku taabanaya shaahida istirshaalkii oo waxay istisqaada ama ishkaalkaasna yahay labiyo tobankii rabiicul awal marka la yidhaha maalin isniineed isniin la yidhaha iyo waa labiyo tobankii rabiicul awal ayaan isqabanayn bay yidhaahaan sababtaan isu qabanayna haddii muxaram iyo dulxija iyo muxaram iyo safar laga wada dhigo soddon soddon inay ahaayeen iyo haddii laga dhigo muxaram iyo maya dulxija iyo muxaram iyo safar sagaal sagaal iyo labaatan inay ahaayeen iyo haddii saddexdooda laga dhigo inay dee badhna dhidnaa badhna taamaha sad intaba isniin iyo labiyo toban isma waafaqaysa idhaahaan waayo hadday wada nawaaqis wada noqdaana kalay khamiis iyo baabay labiyo toban ku tegi haddii bal waxa weeyaan ay wada buuxsamaana iyaguna kalay way kaba dambeyn oo sabti iyo meelo qaarkood bay noqon bal markaa iskaalkaasaa jira labiyo tobanka laakiin wixii la yidhi iyo wixii taasuba tacalluqsanaadiyo umuuraha iyo barkoodkay ku tawjiihiyeen xag hoose ayuu sharaxay idinku wada sugayna waa eegan doontaan w haddaba marka walitalaatin bacda cishriina cumar buni may sanadka ixda casharta waqubida waxa la qibdooday oo ruuxdiisii la qabtay oo dhintay caama halaata casharata saddex iyo tobanka sanadii saddex iyo tobnaadiyo hijradu markay saddex iyo tobanka ahayd ataariikii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dikri ahaan imika waa ku xiga raacayay oo waa kan fastakmala nabiyi wasidiiqo ee rutba ahaanna waa ku xigaan wafaad ahaan iyo khilaafo ahaan iyo umuurihiiba isagaa ku wada xigay kii rasuulka ilaahay raacayay ayaa saddex iyo tobankii hijrada ayay ahayd oo rasuulka ilaahay laba sanood mu ka dambeeyey iyo bilo waayo labada dumaad midun bay ahayd arida manaa ayada mardiya laga raali ahaa weye haba ka raali noqdo de adigu kaa isagu ahaa ataali rasuulka ilaahay kaa raacay fikri ahaan imika halkan ku raacay wafaad ahaan raacay khilaaf ahaan raacay manzil ahaan iyo rutba ahaanna waa raacayba ee arriba aymardiyo ahaa mid laga raali yahay kaas baa isaguna saddex iyo tobankii baldhintay xagga bilaad iyo xagga hoose iyo haddii saddex iyo lixdan buu ina yidhi khilaaf jiro kale intaba khilaaf waa jira afartoodabe iyo waxyaalihii la yidhi iyo umuuraha sharaxa waxba kamuu tegin taas dhe alaata cashrata taali rada walitalaatin bacda cishriina cumar ay waqada waxaa dhintay bitalaatin saddexoo bacda cishriina labaatan dabadeed ahaatay waa xaggii sanadaha ee cumaru cumar oo cumarna geeridiisu waxay ahayd oo uu dhintay saddex iyo labaatankii hijrada bishii dulxija maalintii ugu dambeysay baana adigu dhimashadiisa ayd mala aasana awal muxaram baa la aasayba amaa iyada dacmigii dee laba saddex iso hortood ayuu ah markaa ninkaa gulaa la odhanaya majuusiga ahaa isagoo salaad subax ku jira cumar uu la dhacay dhemididii walisalaatin bacda cishriin ay watuufiya ama maata waxaa dhintay lisalaatin saddex bacda cishriina labaatan dabadeed aatay cumaru cumar dheh وخمسة بعd ثaلaaثiiن adr ay وفي خaمسaة شن iyo baعda ثaلaaثiiنa sddon dabadeed ahaatay waa شan iyo soddonkii cثmaan inamu sheegin de abusinta gaado isagu sideetan buu gaadhay ama uga dhaafayba adaba وaخaمسaة ay وفي خaمسaة شaن oo baعda ثaلaaثiiنa soddonka dabadii ahaatay waa شhan iyo soddonkii hijrada ayuu kadara ku cahdi buriyey oo cahdigiisii daynay isagaa khaliifadii muslimiinta ahaa dadkuna ay la muwaayacoodeen uu buriyey caadil ku mutacadiya ku daalima oo dee waa kii isaw gacantiisa ku diray cusmaan markii xisaarkii dabadeed bicusmaana cusmaan oo isagana waxay ahayd dulxijunba isagana ahayd shan iyo soddonkii hijrada ayaa cusmaan ibnu cafaan isagana kaa caadiga kaa daalimka kaa mutacadiga ahaa dilay oo wa khamsatin wa fii khamsatin oo bacda talaatiina soddon dabadeed ahaatay ayuu qadara ahdigiisii buriyey oo dee waa khiyaamadan xun uu kula kacay caadib ku daalima oo mutacadiyi bicuhmaana cuhmaan kadaalka saas oo kale bicaliyin waa qadara waxaa ahdigiisii isna iyo khiyaamada iyo tacadiga kula yimid bicaliyin cali fi arbaciina afartankii hijrada birtiqaa'i saqinimada si u saaxiibka alazariy saqinimadeed azariga ahayd si u saaxiibka ahaa oo isaga calina waxa la dilay afartankii hijrada mawdi cali baa la dilay oo cusmaanna waa la dilay cumarna waa la dilay oo kale intiba adugu bal markaa kaa cinda cumar oo kale waa nin mashuuskiyaba oon isagu diinba aaminsanayn abuloolaan la odhanaya kuwana kuwa magac islaam sheeganayo kuwana waa kuwa dee suwaartaabay ahayd kan cali dilayna isaga waxaa buu lahaa waad ku janno tegaysaay isagu isagu dee waaba taa wuxuu udilaya waad ku janno takidba taasaa buu u dilay baa isagoo dee markaa bilshaqaail azarina wuxuu leeyahay waa xadiis baa wuxuu ku yimi manaasa sunantiisa weyniyu ku wariyo xagga hoosena sheekhu uu soo naqlinayaa isagoo kelimadiisa ama cibaaradiisan sharxaya safaxaadkuna waa dhowr safe waa eega doontaane inuu rasuulku salawaatullahi wasalaamu caleyh xadiis ku yihi manaa kuwaa hore kii ugu shaqasanaa wuxuu ahaa kii halkii oo musaalixashoodii dee mucjizada ahayd kii dilay ama waxaana dee akal aakhariinna uu noqon ama dee waxa weeyaan shaqigooda aladii yadribuka calaa haada waa ka halkaa madaxa seebtaaga dhufanayo rasuulku madaxiisa inta gacanta saaray xataa yakdiba haada ilaa aytani dhiiggaaga ku qoyi doonto waa dalkiisi iyo waxyaalahaas ee dhiiggii isaga madaxiisa kasoo dhacay isaguna salaad subaxis cumar haddii la dilay salaad subaxis oo ku jira calina isagoo markaa muu gelina laakiin masjidkii soo galo salaad subax dadkii inuu tukiyo ayuu ninkan hal meeshaga soo booday waa markii salaadiiba la gelayay oo uu ku dhuftay seebta isagoo bal markaa taas inamuljidbana la odhanayay bal waxa weeyaan xadiiskaas aba kuba yimid inuu shaqi yahay bal markaa kadaka sidaas oo kale bicaliyin cali isagana waxay hadara bicaliyin weye cali isna waxaa qadri kulayb iyo khiyaamo iyo kayradaas kuba diray fi larbaciina afartankii hijrada yahayd bil rabadaanna way ahayd bisaqaail azaliyi shaqaha azaliga ah si oo saaxiibka ahaayo wataa ina muljaba odhanayay bal haddaba halkan casharka ku daynaya o waqtigii malan yara kaga harsanayd casharkuna iska fuduyo de waa wafayaaq la tirinaya une laakiin sia waqti ugu heshaan aqrin de aad soo aqridaan waayo fawaaida badan oo xagga hoose kuba dhiganayo wixii de bal markaa u aragtaan kelimaad waayo waan ogahay waxyaalo dhowrina way iskagaba sugan yihin oo taxriifya haddii aad heli weydaana marka dambaan a idin sheegi doona si a usoo wada dhamaysano allahu subxaana watacaala ala alam رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد نبي النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وضلحة مع الزبير جمعا سنة ست وثلاثين معا وعام خمسة وخمسين قضى سعد وقبله سعيد فمضى سنة إحدى بعد خمسين وفي عام اثنتين والثلاثين تفير قضى ابن عوف والأمين سبقا عام ثمان عشرة محققا وعاش حسن كذا حكيم عشرين بعد مئة تقوم ستون في الإسلام ثم حضرت سنة أربع وخمسين خلت وفوق حسان وفوق حسان ثلاثة كذا عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا قلت حويضب بن عبد العزى مع ابن يربع سعيد يعزى هدان مع حملان وابن نوفل كل إلى وصف حكيم فاجمر وفي السحاب ستة قد عمروا كذاك في المعمرين ذكروا وقبض الثوري عام إحدى من بعد ستين وقرن عدى وبعد في تسع تلي سبعين وفاة مالك وفي الخمسين ومئة أبو حنيفة قضى والشافعي بعد قرنين مضى لأربع ثم قضى مأمونا أحمد في إحدى وأربعين بسم الله الرحمن الرحيم bal iyadoo kale kitaabkii dabayaaqayahay meeshii ama qaybtii iyo qay- baxdan mawduucii iyo noocii taariikhda iyo wafayaadka ayaan ku jirnay waxaanan adigu shalay soo marnay horta bal taariikhda wixii loogu baahday iyo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh khulafadii afarta ahayd waqtiyadii ay kala dhinteen iyo da-doodii intay gaadhsiisneyd mana intaasna matniga way noogu wada sugnayd waxaan cusmaan ahayn maantana haddii ala yidhaaho waxaan arki doonaa adigu bal tobankii jannada loogu bishaareeyey intii ka harhsanayd iyo jamaaco saxaabada kamida oo asxaabta kale waxay kaga yar duwan yihiin ee looga soo saaray ahayd da-dooda oo dheerayd oo bal markaa dee boqol iyo labaatan gaadhay iyagoo iyaguna laba qaybood kulli kale ah iyo a'imadii madaahibaha ee madaahibahan matbuuca oo afarta madhabood iyo imaamkii isna sufyaan thawri iyo madhab isna lahaa gaara oo ilaa dhowr boqol ka dambeysay isaga laakiin markii dambe inqiraaday oo dadkii dee atbaacdeeda ahaa ay inqiraadeen si madhabo kale oo inqiraaday si awsaaci iyo layt ibnu sacad iyo isxaaq ibnu rahaweyh iyo ibnu jariir iyo qolooyinka iyaguna madhabaa lahaa laakiin cid dee markii aada uga shaqayso oo dabdida la waaye qarniyo dabadood ay inqiraadeen ba ay u inqiraadeen madhabta sawri intaas ba haddii alaaba horta casharka maanta haddaan ka gaadhsiin karno iguma sugan laakiin haddana si aan isugu ken yar gaadhin bal in yar baan dib ugu yar laabmaynaa wakti yaroo koobanna waan siinaynaa ba inay dee tasxiifkiya qalab kitaabka dhacay ay tahay ayaan hore idoo meesha un aan toos u abaarayno si aan casharka intaa kale uga gaadhsiiyo bal kolley waktiyaan ku xisaabtami doonaa maalin dhexaana u yar baaqan doonaa kitaabku haddii ala de waqcatin bihi bilmakaan weeyaan makaanka naftiisa ama dagaal ka dhacay weeyaan waqacatin bihi ay bilmakaan oo waqaco dagaalka ka dhaca makaankaas la sheegay imika beder oo kale haddaan nidhaahno beder waa makaan baa loo nisbeeyey kolla waqcatin bihi oo sida waa barsiya imika halkan oo waqcatin bihi macnaa fiihi weeyaan waqco makaanka ka dhacday ayay nisbadu noqona maaha makaanka waxaa loogu nisbeeyey waa waqcada ee maaha makaanka inuu degay nacam ibnu mashkuwaal kale waa nin noo soo noqnoqdeen laakiin isaga kutubtii horena waan kusoo aragnay kitaabkan kutubtan mubhamaadkana kitaab ka ugu weyn imika ciraaqisada kusoo dhigtay waxa weeyaan wuxuu leeyahiba waa kitaabka ugu weyn buu leeyahay ibnu bashkuwaal kaafkiisna way fadxisan tahay oo isaga markaa bashkuwaal bale waa nin abulqasim khalif ibnu cabdillahi baa la idhaha lakin waa nin culimadii dee wadanka wakti culimo aada u badanna ay kaba timi kutub badan oo halkaa lagu qorayna maanta lagu intifaaco laakiin maanta wadan gaalada wadankan dee imika andalus la odhanaye intiisa badanna isbintay qayb portuqaalina ay jirtay dadkii u dhashay buu ahaaye kuba dhintay dhulkaas oo reer qurdub ahaa khalif ibnu cabdimalik baana la odhanaya bashkuwaal weeye waana kitaab buu leeyahay kolley madbuuc ah oo xaggan mubhamaadka kutubtooda ugu waaweyn isaga iyo kawariyudiin abu zurca uu leeyahay ah bal markaa shan boqol iyo adigu waa qarnigii lixaad raggiisii shan boqol iyo sideed iyo todobaatankii buu dhintay isaga bashkuwal kaafta waa daminaysan bashkuwal ibnu bashkuwal ee magaciisa laakiin khalaf ibnu cabdimalik ibnu mascuud baa la idhaha reer qurduba oo waa nin caalim aho dee kaas kitaabkiisaasna waana wadanka haddii andalus la odhanaya imika maanta aan islaam ba ahayn bilaadoodii a waa yar masaxante waa can ibnihi lmuctamir laakin hadda hawqa dibujayr dibujayr xumraan oo caadi magacu waa saas ku yimaada a حكم القيسي أشياء cibaarada ugu horeysa kolley waxaa fiican waktiga siaan inoo madha inaan u yar walow hadalka isku xidhnaa rawa asmaciy can ibni muctamir daahirka waxaa dhici karta inay dadku u qaataan asmaci baa imankiisa isagu dhalee muctamir ka wariye laakiin wuxuu ujeedaa waa ninka hore laga soo waramayay can ibni waa sulayman ataymi inankiisii u dhalo nin caalima isagoo macruufo muctamir la yidhaaho ayaa yidhi aabbahay baa igu yidhi haddaad qorayso ataymiina ha i qorin almuriyina ha i qorin labada midna ha qorin ee alqaysiya qor taas weeyaan ujeedadu waayo qoyskani waana qoyska dee cilmigaa aada u sarreeya aabbaha iyo inankuba ay lahaayeen riwaayaadkoodne lixda kitaab ee umuhatusito laydhaah ba ay noogu sugan tahay in badan oo ruwaada iyo culimada iyo aimada waaweyn kamida sida xaalkoodu ahaa ayaanay carab ahayn ee dadkii iyagu ahaa mawaalidii ayay kaba mid ahaayeen daba inankiisii buu leeyahay de haddii reerkan walaha loogu nisaynayo welina uu inoo dambeeya walaha loogu niseeyo walahan waa walihii cedqe mana ahayn sulayman inta la xoreeyo wahayo waalidkii labadiisii waalid bay noqon markaasaa wuxuu leeyahy ataymiyiinaha qorin taymi waa taan soo marnay uu dhex degay uun ee waa dadka ku shuhroobay almuriyiinaha qorin waayo aabihii buu sheegay nin bujayr ibnu ximraan la yidhaaho reer bani murdo ahay inuu mukaatab u ahaa hooyadiina waxay mawaal ay mawlaad u ahayd reerkaa reer bani sulaym marka haddii hadduu kitaabadii gutay reer bani murra loo aabihii markaa halkaa kitaabadii uu sidaa ku xoroobay buu leeyahy haddii kaloonay taasi jirin cisqigii wuxuu ku raacayaa in imika hooyadiiba iyadna la xoreeyey oo uu ku raacayaa marka aabahii haddaan kitaabadii gudan hooyadii reerkii ay u ahayd dee mawaalidii reerkood buu mawaalidii hooyadeed ayuu atirsanaya ama de xagga walaha oo wala libani israel laakiin labada reerba waxay isugu yimaadaan qayso kaylaan baa idin taale waa qayso caylaan waa reer ballaadnaa oo carbeed oo reerihii carbeed kamid ah qaysu caylaan baa la yidhaha qaysu kaylaan lama yidhaha qayntu ma jirto marka wuxuu leeyahy labada reer bani sulaym iyo reer bani muraba waa qaysu caylaan bay kaba mid yihiin oo markaa de idaarkaa guud ama qabiiladaa guud baaba aan iska hoos gelaya alqaysiya baad qori waay hor u socdo intaan sabxada ka bixin wakti ma haysto cabdimalik ibnu sulayman baa ku jira sadarka labaad min halkian aqriya sadarka ku saddexa kolle waxaan filaya ina dee kutubta ninkii daalacday waa ku ararkay magacan cabdilmalik ibnu sulayman a carbami baa taale waa alcarzami oo waa zaiyo daal maaha may daal baa taale waa zade ismigu carzami baa la yidhaha carzami ma jiro de waa za daal daal baa qoran de imaka laakin sawaabku waa ama sidaas saxani waa alcarzamiy ay sabxada miyay wax ku jiran isagoon dhaafo ya ya sabxadii hore sadarka sideedaad waay haddaan tirsado waa muqirat bnu shucba huwa amirlkufa halkaas miya me waa akara muqirat bnu shucbata alcasra waa caadi waa saxanta iyado halkan waayo xadiis buu sheegaya bukhaariga kuba sugan oo ah inuu mugiirat bnu shucba maalin isagoo kuufa ka amiira ayuu salaadii casir ban hore u tukana uu dibdhiga salaadii casir weye ayuu dibdhiga markaasuu abu mascuudkan imaka albedri uu soo galay isagoo kala hadlaya masaladan uu leeyahy maxaad u dibdhigaysaa xadiiskii mawaaqidan uu sheegay bal markaa waa akhara ee waa caadi sax lm yxdu khaalidun qablan waa iyadna saxanaysaan kolle halkan doonayay bis sabxada waan dhaafayna marka wax kale m waxaan filaya inaan sii jirin wainamaa kaana yaqulu uxdu calaa hada naxwi weeyaan haadaan jirin hamsadna waa hamsatu wasliya ma waayo waa ficlu amr hulaasiya waa hamsatu qadci ma noqonayso marka waxay noqonaysaa wainamaa kaana yaqulu uxdu calaa hada naxwi macnaa ku sargooso sidaa oo manaa dariiqa raac halkaasaa xadaa loogu magacaabay barhkood baa le marka uxdu calaa hada naxwi bal markaa sabxada waxaan filaya inaanay wax kale ku hadin sabxada labaadna horta waxay calaamadsanay adiga ma jirto inay idinka wax isku tiin taageen mooye sabxada afar boqol iyo saddex afartan afar afar boqol iyo afartan casharkeenu ka baxsanaa afar iyo afartanka aad baa ufian waan eegi doonaa haddaba sabxada hore horta inay ku jirtaa saddex iyo afartanka way waan dhaafaya sabxada saddex iyo afartanka anna waxba ma calaamadsan safadii afar iyo afartankan soo gaadhnay kollay meelo dhowraa jira dhaqso halkaas adiga way ugu dambaysaa waa meesha ugu dambaysa dhowr meelooda meesha jira bal taa waan sugaya maxaa ayn safadaa idin muuqda ama idin muuqday de imaka ma jidhe markii hore wax cibaaradii laqbadii ama ku fiicnayn ama taas waayo kolkol haddii xadiisku isku kiintaaga de waxa roon in in meelihii la yar dadaalo hadduu bukhaari ama muslim ahaana loo yar laamusi laftigiisa loo sugo hadduu xagga dee jaanibkaas noqdo maxaad tiri markaa maxaad maxaad u malaysa markaa marka faqaama macahum wey faqaama macahum rajul mina macahum wey waxaana jirta kole de xadiiskii muslim layihi de kaley waa halkan leeya axaadiista ina horta ruuxu soo furtaa rom eego kole de waayo xadiiskii muslim baa loo jiray waaye halkaas wax kala ku sugan dabadeedu jamil miyaad muslim u laabantay aftaadi weyd sagaalata waay waxa wey halkaasna natihi ma jirto oo dee muslimkuma sugna macnana halkan kuma yeelanayso ma kuna natihi biruqya ulamadaan iman jirin ruqyo waxa weeyaan ma kuna nabinuhu nabinuhu wey nabinuhu waana xadiisku dee saxiixa muslim weeya nabinuhu nuun hamta ba halkaasaad iyo dee nuun badna u dambeeya nabinuhu ha ma kuna nabinuhu biruqyatin nabinuna waxay ka dhigan macnaheedu yahay ma kuna natahimu bihi way faana marka horeba umanaan maraynen weyo kumanaan tuhma inuu ruqyo yaqaano oo dadka dee sidaas oo kale u daweeya ama wax ku tufo marka nabinuhu weeye waana xadiis dee lafdiga abi saciid arrintanna wuxuu u wadaa ciraaqi qolooyinka abi saciid ku fasiray sidaa umatigaba inoogu soo fasiray ayuu leeyahay nadar baa ku sugano labada riwaayaba si wuxuu nin kale yahay n abi saciid ba hadlaye nin saasaa jirtay nin saasaa jirtay haddaan laba waaqacal odhan ayaaba dee nin kale inuu yahay baa daahir ku yahay waa ujeedadiisu waa taa marka nadinuhu biruqyati waayo wada safxada dhaqsada maxay kale bal aan aniga hadda haddii la aamusay meel saddexaad meel ugu dambaysa waxaan siin doonaa imaka axmed lakin waxa ah naxw abi xadiis abi hurayrata alcamu lmubham markuu yihi wa min dalika camu fulan uu sii waday xadiiskii ee uu fasiraya alcamu lmubham ayaa wuxuu yihi alcamu lmubham fi lxadiisi huwa rifaacat ibn raafic addarqiyi iyo wax saasaa taale waxa weeyaan meeshan azuraqiyi waana reerkii reer bani zureyq ee ansaareed ee macruufka aha masjidka gaarkaana waqtigii rasuulka lahaa rifaacat bnu raafic azuraqiyi weeye duraqiyina halkaasna waa azuraqiyi kolayna marka min dalika camu fulan markuu qabanayo wax kale may aragtaan halkaa intaan waayo waktigaygana uu gaadhay ama dee casharkii baa naga joogsanaya wa min dalika halkaa u yihi camu markii hore camu fulan bu yihi haye halkaasna dee tadan ku kordhiya sax weye min dalika camatu fulan markii hore camu fulan baan soo aragnay haadani waa ta weye wa min dalika camatu fulan waayo maxaa tidhi adigu haya wayo maxaad ugu ugu tiri de xizaamna waa jira xaraamna waa jira maxaad umalaysay inuu xaraam yahay jamil axsanta waa meel aan diin shaarifada lahaa qaacida aan soo marnay bay khilaafsan tahay maalintii dhaweyd waxaan soo marnay inuu yihiba wansub xizaamiyan siwa man ubhima marka laakin waxaan soo aragnay ismigu xaraam iyo xazaam xaraamna inuu ansaar yahay xizaamna inuu quraysh yahay saasaynu soo marnay wax alxaraamiye kitaabka bukhaari iyo muslim dhacayna meel keliyaaba de oo la isku khilaafsanyii baa jirtay ninkani waa nin ansaara marka waayo marka waa abihiba waa cabdullahi ibni xaram marka halkani faadima binti camri ibni xaram weeye ee ibnu xizaan ma aha waana sadarka ugu dambeeya sadarka ku xiga bal shan iyo afartan sadarka wadax maye takniyatuhaa biumi yaxya waa caadiye waa kelima saxiixa waxaa bukhaari waxaa dhacay haweeneydan uu ninkaa cuqbat ibnu lxaaris yiri waa guursaday oo haweeney madow baa noo timoor tiri labadiina nimka isguursaday baa inaanaas baa wada shaqdeen ku tidhi ee uu rasuulka ilaahay madiina ugu tegay iyagoo maka taasi kaba dhacday ayaa wuxuu leeyihi haweeneyda tazawajta imra'atan unbaa halkii ku sugnaydin marka la eego laftiga xadiidka bukhaari iyo muslimba marka hore riwaayaadka qaarkood mooye haddaba bukhaari bay meel dhacday takniyatuha biumi yaxya binti abi ihaab magaceedii lama sheegin laakiin in loogu kunyoodo iyada umi yaxya oo kunyadeeda ay umi yaxyata bint abi ihaab walaa tusama fiih marka ibnu bashkuwalkii markii dhawaydaan haynay ayaa haniya ayaa yidhi ayaa magaceeda la yidhaha aki guursadee de islaantuna ay dhahay naas waan dukuwaduwo walaalabasin ay ku tiri isaguna uu lahaa de anagu manaan ogeyn way safxada waan iska dhaafayna baan filaya wax kale oo khada iyo may muuqan haddaani safxadan kale waxay noo hadhay waa safxad badan adigu laakin waxa wey iyo safxadan kale lix iyo afartanka ah nacam jamiil waa saxwaye halkaas sadarka lixaad waqaala waqaala xafs bnu cataab baa taale lakin waa xafs bnu kiyaas waa nin qaadi mashhuur ahaa oo de wabakan alqaadile macruufaayo raggan dhexduba ay wax ka wada wariyaan adugu dee kitanta dhexdooda ku suganya midna sheekuma aha oo uu ka wada weynaayo u ka wada horeeye taas baa xafs bnu kiyaas weeye cataab maaha sida taala way meel baa jirta aynan filaya inaydaan idinka kollay wahuwa qawlu duxaym wa mucaawiya bartamaha markuu sheegayay khaalid ibnu macdaan waktigu dhintay inuu boqol iyo afartii dhintay ta waxaa taalo wa sulayman aljanaa-iziyu kollay meel mahayaba imika kutub baa jirta culimadu ay ukhaas yeeleen wixii nisbay ku ururiyaan oo malaa ugu wenye kitaabka alansaab la yidhaha sancaani leeyahay waxaa kitaabkaa laga soo gaabiyey isagoo ajaa badan kaa lagu madbuciyo toban ka sareysa kitaab allubaab la yidhaayo oo ibnlasirle iyo saddex mujalad ay ku madbuceeyeen haddana suyudi baa ka lubllubaab kusii gaabiyo kullay kutubtaasna waxyaalo ee loo baahnaayo xadfina waa jiraan marka kutubtaa midna ma hayo jana-izina kollayna waxaa dhacay sharaxa sakaawiya halkan bedelkeeda khabaayiri ama khabaa'iri ayaa dhacday khabaa'ir meel laydhao markaa yaman ku taalayna mucjam albuldaanka way kuba sugantah laakiin sulaymankan wax tarjam uu leeyaho nimaka hayaa ma jirto waayo maxay kale oo intaasi waa bal khabaayiri waa sharax bal dabcada kale ee ay madbacaysay imika adigu dabco kaleo sharaxa fatxulba labada sharax la isku wada madbaceeyey oo adigu taasna waa sida kuba sugnaa dabcaadka kitaabka kaba mid a wax kale miyaad meelaan ku haysaan waay horta laba nin buu meesha sheegay horta ma hadal baa jiraan doonay ina ku yar baraajiyo qaala abu cabdillahi alxumaydiy inahuma mima yajibu taqdiimu tahamumi tahamumku waa dalabu macrifati shay oo shayga macrifadiisoo la dabo bal kitaabka nawowiya irshaad la yidhaha halkan waxa taalayba alcinaayatu bihi walow lafdiga hore dee ibnu salaax iyo yaalay kan uu ahaa waxyaalaha ay tahay inuu ruuxu marka hore aada ugu ihtimaamo aqoontooda dalbo ama macrifadooda kasbado ama uu ihtimaamo waa wafayaatu shuyuukh dadkii iyo ruwaadii iyo culimadii iyo waktiyaday dhinteen markaasuu yihi walaysa fi kitaabin kaanahu kitaab laakin dad ma jiro ciraaq baa hadalkaas sii wato o yihi waxaa laga yaabaa inuu kitaab wada dhameeyey inaanu jirin waxaa jira buu leeyahay kutubta alwafayaat libni zabrin walwafayaat libni qaanic marka alwafayaatna waa kitaab uu kaga hadlay un dee sanad kastuu dhiganayaa sanadii markuu matalan waa isagoo dhigtay labadii boqol ee hijirada ka odhanaya hebel iyo hebel iyo hebel baa dhintay labadii boqol iyo kow iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa dhintay oo kitaab baan kol dee jirayba oo na soo gaadhay uu dahabi leeyahay oo wafayaa ka ilaa toddoba boqol oo sanood uu taas uu kula yimi walow kutubtiisa oo dhanba ama kan bidaayaha ibnu kasiir iyoba markay xawaadista dhameeyaanna ay sanadaha dhigtaan waa sida cibarkiisa iyo bidaayaha markaana ibnu kasiir oo kaleba iyo wafayaadku kuba sugan yahay wafayaad haddaba sidaasaa la yidhaha marka wuxuu leeyahy ninka ibnu zabri la yidhaho waa nin qaadi ahaayo oo cabdullahi ibn axmed ibn rabiica la yidhaha ibnu zabri ayaa dabdigu yahay oo saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan ka dhintaa kitaab buu leeyahay wafayaadkaasa kolley waa nin ay ayr waaxid min ahli cilmina daciifiya isagoo musanifada ibnu qanicana waa nin kale oo isna qaadaya cabdulbaqi ibnu qaanic la yidhaaho oo reer baqdada saddex boqol iyo koob iyo konton kan yar buu kaba dambeeye dhintay oo isaguna kitaab wafayaada leh labadaasa waa raggii bilaawyada bilaabay umuurahan markaasuu yihi iktasabat duyuul duyuul waa jamcu dayl maalin dhawina waatan ka soo hadlaynay ciddadu waa kutub lagu taam yeelayo oo lagu sii buuxbuuxanayo ayaa deeta xidhiidhay oo daba ilaa ciraaqiya lasoo gaadhaya ama inka dambeysayba laba soo gaadhayay ayaa midba waktigiibuu ka qaadayay kii hore uu ku joogsaday oo wixii dabadi yimi ayuu kusii kordhinayay haddaba halkaasuu ka hadlayo raggii bal markaa khaasatan kitaabka ibnu zabri ayaa duyuushaa badan yeeshay intabiilkaa u sameeyey buu tirinayo waa magacyadan udiyi tiriyay laakiin halkan aad sheegaysa waxa weeye kitaabkaasi wadayala cali lkanani abu maxamed hibatllahi ibn axmed dayala macnaa wuxuu ku taam yeelay wayo dayl buu u yeelay daylan sakira naxwa cishriina sana ujeedada bal kitaabkii ibnu zabri haddii uu markaas kasoo qad isagoo saddex boqol iyo sagaal iyo labaatankii hadduu dhintay joogsadayba sanadaa uu dhintayba joogsaday uun oo uu halkaas soo gaadho dabadeeta u ka dhintay isagana labaatan sanadood ku xigay ayuu sheegay wafayaadkii waaba intaas waa muddo labaatan sanooda ayaa dadkii dhintay ayuu sheego kitaabkaas uu ku buuxinayo markaa dee waa waktiga waxaa la arkaa isagana inuu horeba u dhintay oo markaa waktigiisaan dheerayn markii dambe adigu waa kaa socday ilaa isaga ciraaqiya lasoo gaadhayo duyuusha dambana kuwa hore way kasii fiicantay bal intaas weeye aan casharka iska bilaabaya safxadan toddobiya afartanka sadarka uguda hooseeya waxaa ku sugan wafiihi mablau sinihi mablau sanatin amaaniyata aqwaal cibaarada ska ku saxanaysaan waxa weeyaan wa fii mablagi sinihi wafiihi mahata hore wafii weeye halka dambena mablagi sinihi weeyaan sanati ma aha waa markaa marka wuxuu inoo sheegaya cumar ibn alkhadaab oo da-diisu saddex iyo lixdan bal waa kan waktigu dhintay saddex iyo labaatankii hiraduu dhintay laakiin xaggii da-da ayuu leeyay intii ay gaadhsiisnayd aqwaal baa jiro mid waa qowlka mashhuurkeenu matniga inoo saal yaallo oo saddex iyo lixdan sanooda aqaashi kalu jira marka wafii mablagi sinihi tamaaniyata aqwaalin ukhar oon ahayn taas aynu hayno saxadan sideed iyo afartanka markaa sadarka afraad xagga hoose waxaa idiin taalla wabihi jazama ibnu khayrin fi lwafayaat raggii uu inoo tirinayana nin ibnu khayr la yidhaha kumuu jirin ee waxa weeyaan sawaabku in la yidhaah wabihi jazama ibnu zabrin waa kan imika xagga hoose safxada lix iyo afartan ku sugnaa ee raggii bilaabay ahaa ama ninkii bilaabay ahaa wafayaat wabihi jazama ibnu zabrin fi lwafayaat casharkiina waan bilaabay kole safxaad kale bismi illahi raxmaan iraxiim waqtigii hore wadalxatun maca zubayri jumica wadalxatun kollay wasanka daraaddeed baa loo tasriifiyey imika ma tasriifinayno oo wadal marka wasanka la aqriaya waa la tanwiinin imika se dee icraabtii siday ahayd ay keenaysay baan ku soconaynaa ku laqbaynaynaa wadalxatu dalxa oo maca zubayri zubayr maciisa ahaaday jumicaa waa la kulmiyey oo laysu geeyey macnaa maxaa lagu kulmiyo laysu geeyo waa qatlan dil maalin la wada dilay ama sanad iyo bilba sanata sittin wa halaatiina sanadii lix iyo soddonkii hijrada macan xaarayin iyagoo wada jira oo ujeedadu de waa maalin keliya ama wakti keliya iyo waqco keliya waxyaalihii ka ratimaha ku dhinteena walow meel aan la wada dhigin oo meel aanay lagu wada dilin oonay markaa wada socon laakiin si guud bay u wada socdeen bal waktigaasaa la dilay oo waa imika wuxuu inoo bilaabay lixdii inoo harsanayd ee tobankii jannada loogu bishaareeye ka harsanayd markaa dalxatu bnu cubaydullahi iyo zubayr ibnu alcawaam labadaas saxaabi ee tobankii jannada loogu bishaareeyey kamid ahaa labadooduba horta waxay dhinteen lix iyo soddonkii hijrada labada jumaada mid ahaan xaal dhimashadooduna saadee cumar loo diray ee cali loo diray ee cusmaan loo diray ayaa iyagana loo diray oo markaa waaba shan kamida tobankii ayaa ah iyagu gacan kale kuba dhintay oo la diray midba si loo dirayba haddaba labadoodu dagaal keliya waa waqca dacdugu dhacday waqtigaa lix iyo soddonkii kuufa agteeda kaba dhacday oo waqcatuljamalna baxday oo loo yaqaanay oo waqtiyadaasna dee dadka muslimiinta dhexdooda ahayd ayaa labadooduba kuba dhinteen iyadaa waxaa la yidhahaa dalxa nin dee ninkan la yaqaanee marwan ibn alxakam la yidhaha de geed bay ka wada jeedeen wuxuu uga jeeda mooye gees bay ka wada socdeenba oo dee dhinac bay ka wada tiirsanaayeen ayaa leebuu kusoo ganay baa ku dhacay oo ninkaasaa dilay baa la yidhahaa marwan baa dilaa la yidhahaa waanasa kutubta inooguba sugan halkana inooguba sugan ama zubayl isagu dagaalka dhexdiisii laguma dirine markii layskaba hor yimi baa cali bnu abi aalib xadiis xusuusiyey uu markaa rasuulku maalin uu ku yidhi oo markuu tii xusuustu yidhi haddaan xusuusnayo maan soo baxin ayaa uu ka tegay oo isagoo kaba tegey ayaa nin camr bnu jurmuus la odhanayay baa meel ku dilay oo waxaana xadiiskuba yimi bashir qaatila bna safiyata binnaar ninka ina safiya dila naar ugu bishaare isagu waxaa bu lahaa bal manzilo ku doondoone dee bishaaradaasubaabu laba kulmay ama bishaare maahe de waa warkaa daran oo ah inuu ehlu naar iyo ruuxa dili doona zubayr ibna cawaam waa ina safiya binta cabdimualib baa dhashe bal iyaga haddaba dilkoodu taas buu ahayo lix iyo soddonkii bay labadaas saxaabina dilkoodu ahaa wadalxatu dalxa maca zubayri zubayr macia jamica waa la isu geeyo la kulmiyey labadaa maxaa lagu kulmiyey waa qatlan dil la dilo fii yowmi aljamal sanata sittin wa halaatiina lix iyo soddonkii hijrada macan xarayn iyagoo dhan wa caama khamsatin xagga kalena wixii balda'doodu intay gaadhsiisnayd sharaxaa taas inoo soo dhammaynaya waxyaalihii la yidhi oo dhan dee kollay dabdi aada u go-an oo dee laydhaa taasi maba jirto xataa dee rasuulka ilaahay baan aragnay in lixdan iyo shan iyo lixdan labada qowlba ay jiraan wa caama khamsatin wa khamsiina qadaa sacdun wa qadaa waxa dhintay caama khamsatin wa khamsiina shanadii shan iyo kontonkii hijirada sacdun sacd ibnu abi waqaas oo isagaa tobanka ugu geeri dambeeyey tobankii jannada loogu bishaareeyey isagaa ugu geeri dambeeyo guri oo caqiiq ku lahay oo madiina ka baxsanaa buu ku dhintay markii dambena xabaalaha madiinaa la keenay masjidkana caaisha iyo baaba noolaayo markaasay tiri soo geliyoo lagu tukaday wa caama khamsatin wa khamsiina qadaa wa qadaa waxaa dhintay caama khamsatin wa khamsiina shan iyo kontonkii hijirada sacdun sacd ibnu abi waqaas wa qablahu wamadaa waxa tegay macnaa mawtan geeri ahaan ama wa qablahu isaga hortiye mawtan geeri ahaan weeye si ugu horreeyey waa taase madaa waxa tegay kollay faada iska zaa'ido weeye saciidun saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nufayl ayaa tegay isaguna saxaabigaa kale ee tobankii jannada loogu bishaareeyey mid ka mid ahaa cumarna ay aada isugu dhawaayeen ayaa tegay oo waa dee cumar walaashiina waa qabiibo waana dee ilmaadeerna way ahaayeen be wamadaa waxaa tegayo waqablahu ay waqabla sacdin sacd ibn abi waqaas hortii madaa famadaa waxa tegay geeri ahaan oo isaga hortii tegay saciidun saciid ibna sayd goormuu tegayna waa sanata ixda sanadii koob iyo koowaad ee bacda khamsiina kontonka dabadeed ahaatay waa koob iyo kontonkii hijrada markii laga koob iyo konton ee hijradu maraysay ayuu saciidna tegay ama waqablahu isaga hortii ay mawtan waxa adee saciidun oo famadaa wuxuu taguu dhintay saaba u laqbeso sanata ixda waa sanadii koobaad ee bacda khamsiina kontonka dabadeed ahaatay wa fii caamin wa fii caami itnatayni waa laba iyo wa halaatiina soddon sanadeeda oo sanadii labiyo soddonaad ee hijirada taasoo imka iyo fi way noo taalaa kollayna labada sharax ee kale fatxulbaaqi iyo fatxulmuqiiska magaca isagu le kitaabkani waa sharxu tafsiir eh magacu hayskaga madbacaysnaadeen iyo matigan aan kolkol wax ka soo naqriye aada loo dabdiyey ee la taxamuskooyin dhowra ama usuul khadiyo oo ilaa toddoba gaadhsiisan laga soo madbaceeyey intaba tafi baa ku sugnayd oo adigu waana macnu waa isla mide iyo iyo taabay ku kala duwan yihin tafi macnaa labiyo soddon sanadii labiyo soddonaad taasoo tafi taam noqonaysa weeye oo buuxsamaysa qadaa waxaa dhintay ibnu cawfin cabdiraxmaan ibnu cawf oo saxaabigii jaliilka ahaa cabduraxmaan ibnu cawfe axad alcashare ahaa isagana dhimashadiisu waxay ahayd labiyo soddonkii hijrada waalamiinu amiinkii ummadda uu rasuulkii ilaahay yihi ummad kastaaba amiin bay leedahay ka aaminkeena ka amiinkeeni waa ummaddan haddaanay waa abu cubaydat bnu ljaraax waana jaraax say aan horeba meel ugu soo aragnay waa awowii magacuya magaciisuna caamir baa la yidhahaya haddaba amiinkii sabaqahu ay sabaqa bnu cawfin inuu cawf waaba ka horreeyo geerida wuu uga horreeyo uga sabqay goorma waktigu dhintayna oo wuxuu geeri uga horreeyey caama thamaaniya casharatin waa wasanka daraaddeed ee laakiin caama thamaaniya casharata waa sanadii sideed iyo tobankii hijirada ayuu isaga dhimashadiisa id oo abu cubaydat bnu ljaraax amiinu amiinkii waa amiinu hadihi lumma waa abu cubayde sabaqahu ay sabaqa bna cawfin ina cawf waa ka horeeyey geeri ahaan waa uga horeeyey oo waxay dhimashadiisu ahayd oo geeri uga horeeyey caama tamaaniya casharata siyo iyo tobankii hijrada
waxaan see qadartay murtadee muxaqaqatun macnaha wafaatuhu fii hada alcaami inuu sanadaa dhintayna muxaqaqatun waxa la hubo kale waa in uu la dheeryahay intan yari alfiyadii ma kitaabku nadminayo culum lxadiise waa wax la hubo oo isagu sanadaasoo de waxa weeye daacuun baa jiray aada u balaanaayoo bilaadaasaab la odhanayey oo dee waa suuriya urdun iyo ilaa dhulkaas oo dhan ka dhacay waktiga ilaa farsiinta oo muslimiinta waktigaa gaadhay oo joogtay oo gaaladii markaa waa laga qaaday ama nimankii reer room daacuun can waa isla baxay daacuunkaas isaguna halkaa amiirkii bilaadaa joogay weeye halkaas daacuunkaas buu siiyo saxaabo kaloo badnayd ay uguba dhinteen oo mucaad ibnu jabal iyo de ay kaba mid ahaayeen rag badan oo kale ayuu isagu kuba dhintay daacuunka canwasaski iyo tobankii hijirada dhacay waxaa loo idina magacabaa meelihii markii ugu horreysay lagu arku kaba bilaabmeen haddaba in muxaqaqa wafaatuhu fii hada alcaami muxaqaqatun tobankii jimada loogu bishaareeyey halkaasaanu waktiyadii ay dhinteen aan kaga soo baxnay ama mid kasta da-diisii intay gaadhsiisnayd sharaxa ayaa wixii aqwaalee jiray iyo culimadu waxyaalihii ay yidhaahaan ee laydinooga soo naqliyey isagaa sharaxay idinku sugantahy waana arrinsalan oo eeganaysaan doon wacaasa xasaanu kadaa xakiimu cishriina bacda miatin taquumu marka wasanka wacaasa xasaanun wey wacaasa wuxuu noolaaday oo uu noolaa xasaanu xasaan ibnu saabit oo dee shaacirkii rasuulka ilaahi ama shaacirkii islaamku eedaasaas oo kale oo sidaa xasaan oo kale xakiimu xakiim ibnu xizaam oo khadiija bintu khuwaylid ay edo u ahayd taasoo dee isaguna saxaabigaas muslimatulfatxi kaba mid iyo odayaashii qureysheed labadaasi waxay noolaayeen oo cumrigoodu gaadhay cishriina labaatan bay noolaayeen bacda miatin boqol dabadeeda waa boqol iyo labaatan sanood taasoo taquumu macnaa tatimu weeye istaagaysa waa taab noqonaysa oo boqol iyo labaatan sanood ayaa xasaan ibnu saabit iyo xakiim ibnu